weynii ah saaka afar sano kadib inaan wareejiyo xilka guddoomiyaha hay-adda waddooyinka puntland oo uu ii idmaday madaxweynihii hore ee dowladda puntland isla markaasna kalsooni igu siiyey madaxweyne cabdiweli caligaas inaan halkii kasii wado wada shaqayn dhow iyo tasiilaad tiro badanna aan ka helay intaan xafiiska joogay waan uga mahad celinayo hay-adda waddooyinka puntland waxay qabato iyo mandatekeeda ummadda reer puntland iyo magsarafku way ka dharagsan yihiin anigu xafiiska waxaan la wareegay labaatankii bisha march laba kun iyo saddex iyo toban maantana waxa weeye toddobada bisha march laba kun iyo toddobiyo toban afar sano oo dhiman saddex iyo toban maalmood ayaan xafiiskaas guddoomiye ka ahaa laguma soo koobi karo hal munaasabad ah shaqooyinkii noo qabsoomay aniga iyo tiimka aan hormoodka ka ahaa oo waxa weeye ay ka mid ahaayeen saddex guddoomiye ku-xigeen oo xilka la kala wareegay oo ugu horeeyey guddoomiye siciid kalaay guddoomiye maxamuud cali guray iyo guddoomiyaha actinka ah hadda xilkaygala wareegaya oo siciid maxamuud jaamac saddexdaa guddoomiye ku-xigeen iyo tiimkii waaxyaha kala duwan lahaa waxaanu soo qabanay shaqooyin aada u tiro badan oo waxa weeye aanaan ku soo koobi karin hal qoraal ama hal munaasabad oo keliya haddaanse soo koobo guudihii noo qabsoomay aniga iyo tiimka aan hormoodka u ahaa waxaa ka mid ah wuxuu qaybsamaa dhowr qaybood qeybta koowaad waa horumarinta hay-adda waddooyinka hay-adda waddooyinku maalintii aan xafiiska la wareegay faylkii aan kula wareegay warkaas halkaa fayl baan la wareegay iyo shaqaalo lixdan iyo sagaal qof ah isaguu ku taxan yahay wixii aan qalab la wareegay waxaan gaadiid la wareegay waxaan shaqooyin markaas iyo diimo la wareegay laakiin dhowrkuna waa hayaa anigana hadda waxa weye gacanteena ku jiraa maanta waxaana si ii noqotay anigaiyo tiimkaan guddoominayay faylashaa tirada badan horteeda yaalla inaan ku wareejiyo saaxiibkay siciid oo qayb ka ahaa guulaha aan gaarna laftigooda hay-adda waxay lahayd xilligaan u imid laba waaxood waaxda maamulka iyo maaliyadda iyo waaxda dayactirka waddooyinka maanta waxay leedahay lix waaxood waxaa ku saa'iday muddada afarta sanaha aan joogay afar waaxood oo cusub oo kala ah waaxda mashaariicda waaxda dabagalka mxuaatooda monitor and valuation waaxda road safetyga ama badbaadada waddooyinka waaxda mxuu ahaatooda quality controlka iyo tayada iyo tabarka shaqooyinka ilaalintooda intaas waxay ahayd waa dhinaca waaxyaha hay-addu waxay tababar siisay injineerada degmooyinka toddobada degmooyin mashruuca j b l c ka socdo iyadoo adeegsanaysa kaalmo dhaqaale iyo mid farsamo oo ay ka heshay hay-adda muxuu aha toole ilo hay-addu waxay tababartay injineerada oo lagu tababaray sahanka waddooyinka iyo samaynta naqshadaha iyadoo kaalmo farsamo iyo dhaqaale ka helaysa hay-adda g i z hay-addu waxay samaysay in la dardargeliyo waaxyihii wax kastana loo dhammaystiro goobtii shaqo ay ku shaqayn lahayd iyo agabkii iyo tasiilaadkii hay-addu waxay lahayd markaan xafiiska la wareegay xeer la yihaahdo low number eighteen oo la sameeyey labadii kun xeerkaasi wuxuu qeyb ka ahaa inay hay-addu muddo dheer fadhiid ahaato muddadii afarta sano ahayd waxaa noo suura gashay inaanu xeerkii amendment ku samayno ama dib-eegi lagu sameeyo si hay-adda waddooyinka looga furo dababkii ku xirnaa xeerkii hore wuxuusan hay-adda u ogolaan jirin inay qalab birta culus yeelato xeerkii hore wuxuu dhigayey in hay-addu ay tahay loo shaqeeye aysan ahayn hay-ad shaqo qaban karna oo waddooyinkii iyo dayactirkii iyo jidadkii ka qaban karna xeerka cusub wuxuu noo ogolaaday in hay-adda waddooyinka ay yeelato qalab birta culus xeerka cusub wuxuu noo ogolaaday in tiim adag oo strongi ah oo waxa weeye waddooyinka dhisi kara ama ka jawaabi kara baahiyaha jidadka la helo waxaanu kaloo samaynay muddada xafiiska aan joogay waxa la yihaahdo standardka waddooyinka iyo buundooyinka road and bridge standard ma jirin muxuu aha toola wax guideline ah oo la raaco hay-adda ailofisoorka aan ka helayno ayaa waxaa lagu diyaariyey buuggaas oo qeexaya standardka waddooyinka puntland loo dhisayo kadib markay naga go-day buundadii midigar ayaa waxaanu ogaanay in baahin loo qabo in la helo standardka raaco labiiyo toban injineer oo reer puntland a isu yimid si buundadaa dib loogu dhiso injineer walba wuxuu lahaa background isaga gaar u ah ama dal gaar uu ka soo bartay injineer walba wuxuu ta'kiiday in backgroundkiisi design-kiisi iyo standardkii waddanku wax ku soo bartay la raaco sidaa darteed ayaan waxaan garowsannay inaanu u baahan nahay standard wadooyinkeenna iyo buundooyinkeenna loo dhiso waxaana facilitationkiisa iyo fududayntiisa qayb ka ahaa hay-adda ilo aan aada uga mahad celinayno khubaradii loo kareeyey gacanta naga bixisay waxaa kaloo la sameeyey muddada xafiiska joogay sharci qandaraasyada wadooyinka lagu maamulo oo qof kasta oo tender wadooyin u tartamaya uu raaco xeerkaasina waxa weeye wuu noo jiraa waa kana hadda horteeda yaalla isagana waxaanu uga faa'iidaysanay resource aan ka helnay hay-adda ilo oo j b l t waxaa isna jira xeerka xamuulka gaadiidka waxay ka mid ahayd waxyaabihii donalisku ay ka rabeen mashruuca kan waddada garooba gaalkacayo xeerkaas waxa weeye golaha wasiiradu waa baas gareeyeen golaha baarlamaankuna waa baas gareeyeen waxa weeye waa xeerkii ugu horreeyey burburkii dowladda dhexe soomaaliya ay soomaaliya yeelato oo lagu xakamaynayo xamuulka xaddaafka ah ee dulmara gaadiidka hay-addu muddada afarta sanaha waxay samaysatay xeer hoosaad ama internal control system waxa la yihahdo agabka markay soo gadanayso wax la soo gadanayo marka wax la karaynayo marka waxa weye qof shaqaalaha la qaadanayo marka qof la rugsaynayo xeer internal control ah oo hay-addu ay leedahay ayaa muddada afarta sanaa la sameeyey dhinaca mashaariicda hay-addu waxay fulisay mashaariic tiro badan muddada afarta sanahay ma soo koobi karo laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago mashaariicdii ugu waaweynaa ee afartaas sano lagu xusuusan karo hay-adda waddooyinka oo anigu arhormoodka u ahaa iyo tiimkayga shaqo ooan runtii aada ugu kalsoonahay in la-aantood aanan waxba qaban karin hay-addu waxay dhistay shan iyo labaatan buundo oo awal ahaan jiray beb calfertis oo bir ah haddana looloo bedelay shub shan labaatankaa buundo waxay u dhexeeyaan dardho ilaa iyo boosaaso maalintaan xafiiska la wareegay lix buundaa laga degaya waddada oo waxa weeye go-naa kontaroolka hadda boosaaso jira iyo xagu huba inta udhaxaysa shan labaatankaa buundo afartaa sano gudahooda ayaa hay-addu dhistay oo dayactirtay iyadoo adeegsanaysa resourciga dhaqaalaha ah oo ay dekadda ka hesho aysan kaalmo dibadda ah aysan midna helin hay-addu waxay samaysay daraasadii soil stabilisationka ahayd oo airbortkii boosaaso laba kun iyo saddex iyo tobanka xafiiska imidba shaqadii ugu horreeyay aan samaynay ay ahayd aynu ka samaynay airbortka staadigii muxuu ahay dhinaca joytrinkalka ahaa hay-addu waxay kaloo dhistay wadooyin waxay hay-addu dib u dayactirtay buundadii midigar oo go-day iyadoo hormood ka ahayd aanna aada ugu mahad celinayno guddigii culimada ahaa oo qeybta ka ahaa iyo guddigii golaha wasiirada ahaa buundadaas waxay ahayd buundadii koowaad oo ay dowladda puntland ku tijaabisay awoodooda dhaqaale iyo awoodooda aqooneed intaba dhaqaalaha lagu dhisay kulligii wuxuu ka yimid ummadda reer puntland ama dowladaha haato ama shacaba haato aqoonta dhistayna kulligeed waxay ka timid injineeradii hay-adda waddooyinka iyo wasaaradda howlaha guud iyo kuwii ka yimid bulshadaba waxaynu ku tijaabinay inaan wax qabsan karno puntland isku tushato meesha ka bilaabatayna halkaasay ahayd hay-addu waxay dayactirtay iyadana sidoo kaleeto duufaantaas buundada goysay meelo kaloo ay goysay sida libaaxo falladyaale meelo badan iyadana la mid ah hay-addu waxay daraasad ku samaysay iyo laangooyin iyo toosin waddada dongor iyo ayl oo uu aadangaada hormood loogu ahaa khayr ajri axsana allah ka siiyo injineerada hay-adda waddooyinkuna ay dhinac taagnaayeen oo shaqadaa la qabanayeen hay-addu waxay soo dhistay konton iyo lix kilomitr oo waddada wadaagsin ah hay-addu waxay arab buuxin ku samaysay waddada u dhaxaysa xarfo ilaa iyo bugtinle oo muddadaas muxilka haynisran hay-addu waxay samaysay laba jaan oo ku yaalla xaabo iyo caluula hay-addu waxay dayactirtay waddadii lafa gorayo hay-addu mashaariicday qabatay muddadaas ma aha kuwo lagu soo koobi karo hal munaasabada keliya runtii waxaas leenahay isagoo kaashanayo maxamuud cabdinuur shaqaalaha hay-adda b h dhammaan hadday tahay technicaalka hadday ahaan lahayd maamulka iyo maaliyadda hadday ahaan lahayd waaxyaha hay-adda way leedahay oo dhan iyo sidoo kale isagoo kaashanaya guddiga sare ee hay-adda iyo waxay ahayd wasaaradda howlaha guud iyo hay-adaha baartinka kale ah runtii tiim ahaan baan isleeyahay waa lagu gaaray shaqadaan runtii waxaan guddoomiyaha aan leeyahay runtii nagama aadkin waan la joogtaa runtii kaagama maarmi doono waayo aragnimadaada taladaada iyo fikirkaaga maadaama aad muddo soo joogtay runtii sanadka ugu dambeeyay anugu muddo sanadka ku dhow baan joogaa aroundi sagaal bilood baan joogaa xafiiska runtii waxaan ku ogaa hufnaan karti iyo weliba talooyin dhaxalgala runtii waxaan rajaynayaa gudoomiye inaad meeshii aad horay noo joogtay aad noo tegi doontid oo aadan de si aad nooga tegi doonin waa rajaynayaa fikir ahaan xataa haddaa dheeraatay waxaan rajaynayaa inaan fikirkaaga heli doono insha allah waxaan kaloo eh, runtii aan u mahadnaqayaa aanan leeyahay weli shaqadii nasiina wajibaara hay-adaha bahwadaarka la ah b h j ay ugu horeeyaan g i z iyo b h a g i z iyo ilo eh, sidoo kale iyo u n d b iyo w f b waxaan leeyahay iyaguna runtii ha sii dardargeliyeen shaqada ugu hayaan hay-adda annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaanu si fiican ula shaqayn doono oo wax ka oola sidoo kale waxaan anigu ballan qaadayaa runtii so- ee, soomaalidu marka nin qofka xilka qaado ama ee, mas-uulka ahi inta badan waa loo liiraa laakiin waxaan leeyahay war qofka ula amriga waa loo duceeyaa si ilaahay awaamirtiisa uugu sugo uusan ula ee, sabiixan marka waxaan ka bariyay ama aan ka rajeelayaa ee, dhammaan in naloo duceeyo ciddii xil qaaday aniguna ilahay waxaan ka baryayaa inta kumeed gaarka aan ahay in ilaahay ii fuudeeyo xilkii mas-uuliyadda aan qaaday runtii shaqooyin badan baan hor yaalla qaabka oo gudi lahayna waxaa weeye annagoo iskaashana tiim ahaan ha ugu horeysa tiimka b h a xafiiska een, hay-adda wadooyinka een, ku xigeen hay-adaha baartina kala abah wadaagta hay-adda b h a sidoo kale iyo bulshada laftigooda wey waayo meeshan waa halbowlihii hay-adda wadooyinka buntland haddii aan bulshadu runtii aysan na saacidin oo aysan nagala shaqeyn horumarka hadday oo- oo horumarka ee, waxay- wadooyinka runtii far keliya foorma dhaqdo oo xataa waxaan is leeyahay xafiiska b h keliya kuma filnaan doono sida baarkinka laadisan la shaqeyn taas waa midda runtii sidoo kale waxaan een, ma rabo inaan hadal kusii dheeraado waayo waqtiga iska jawaabsiya iyo runtii guddoomiyihii ee, hore maxamuud cabdinuur oo runtii aad ugu dheeraaday iyo waxqabadkiisii runtii waxaan een, aad ugu mahadcelinayaa mar labaad gudoomiyaheenna hore injineer maxamed cabdinuur oo runtii de, ah, waxqabadkiisa soo bandhigay waa ilaahayna waxaan u rajeynaynaa runtii hami siyaasadeed baa ka buuxayaan ka buuxayaan filaya in ilaahay hamigiisa siyaasadeed uu meelka meesha hadda jooga meel ka khayr badan in ilaahay ugu doodo waa ka rajeynayaa isna sidoo kale waxaan rajeynayaa inuu noo suduceyn doono oo suduceeda nagala baqo doono taas waa rajeynaynaa Een, runtii een, waxaa marka dhammaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo howlgalayaasha een, een, madasha aa ugu horeeyeen cafwan waxaan ka ilaaway markii hore een, aadan gaalaala oo runtii ah xubin muhiima oo runtii ah een, qareem u qareema dadka tabaalaysan waxaa ugu horeeyeen dadka ah, wa- dadka waxbaranaya dadka maaqada ah dadka een, dumarka marka runtii aada buu een, runtii si- weliba sidoo kale wuxuu guddoomiye ka ahaa mashruucii een, muddada ayd iyo isku xitaa een, dongolayo runtii aad baan ugu mahadcelinaya marka hore waan ka ilaawayo dee bini aadanku waa ilmaamayaa een, waxaan rajeynayaa runtii inaad een, nagala shaqayn doontaan wixii fikirana aan la wadaagi doontaan maadaama inta inta muddada aan ahay kusii meelgaarka taasna waa rajeynayaa dhammaan waxaan u mahadcelinayaa intii aan horey u mahadceliyey waxaana leeyahay wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah